habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa fiidnimo jimco ah bisha julaay waa saddex iyo toban sanadka labada kun iyo sideed iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeena v o a somaali com idaacadda caawa waxaa idiin daadaheynaya axmed cali sheekh iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna habeennimo waxaa ka mid ah soomaaliya oo sheegtay in dalka norway uu noqday waddankii ugu dambeeyey ee aqoonsada baasaboorka soomaaliga
norway waxay ka mid ahayd waddamadii markii burburka oo dhacay kadib su-aalo ka keena baasaboorka soomaaliga ah hababka isu baxo iyo iskuirkiisa marka wadahadal sanad socday kadib maanta ayay si si rasmi ugu dhawaaqeen in ay dokumenti safar oo rasmi ah u aqoonsadeen basaboorka soomaaliya taas oo micnaheedu tahay in ay baasaboorka soomaaliya fiisada ku bixinayaan
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka iyo qodobo kale oo ku saabsan soomaaliya marka horese warkii caalamka
maamul goboleedka jubbaland ayaa sheegay in ay garoonka diyaaradaha ee magaalada kismaayo ka celiyeen taliyo cusub oo qaybta afartan iyo saddexaad ee ciidanka soomaaliya ay u soo magacowday dowladda federaalka ah ee soomaaliya war qoraal ah oo ay maamulku baahiyeen ayay ku sheegeen in magacaabistaasi aan lagala tashan madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe taliyaha cusub oo lagu magacaabo jenaraal cali bogmadow ayaa la sheegay in aan loo ogolaanin inuu galo magaalada waxaana maamulka jubbaland ay sheegeen in diyaaraddii uu ku yimid lagu celiyey dowladda federaalk soomaaliya ayaan weli ka hadlin magacaabista taliyahaasi iyo soo celintii maanta dhacday
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa kulan la yeeshay ra-iisul wasaaraha britain teresa may kulankaasi ayaa waxaa mugdigeliyey waraysi uu madaxweynuhu siiyey wargeyska dasaan ee kasoo baxa dalka britain taasoo uu ku eedeeyey teresa may qaabkii ay u maamushay ka bixitaanka britain ee yurub isagoo ammaanay xoghayaheedii hore ee arrimaha dibadda oo uu ku tilmaamay inuu noqon lahaa musharax wanaagsan oo bedeli kara iyada sidoo kalena waxa uu ku eedeeyey soo galootigu in ay mas-uul ka yihiin ammaan darada london labada hogaamiye ayaa kulankooda kaga dooday siyaasadda arrimaha dibadda arrimaha bariga dhexe waxaa sida ay sheegeen aqalka cad saraakiil ka tirsanna ay sheegeen in bilowgii dooda labada mas-uul uu madaxweyne trump u sheegay wariyaasha in xiriirka ka dhexeeya maraykanka iyo britain uu yahay mid aada u adag waxa uuna madaxweynuhu aanu xusin oo uu ka gaabsaday waraysigii uu siiyey wargeyska dasan donald trump ayaa booqan doona machadka militariga oo ku yaala dalkaasi isagoo sidoo kalena hadda uu socdo kulan uu la yeelanayo boqorada dalka ingiriiska oo shaah la cabi doonta trump iyo xaaskiisa melania trump
ugu yaraan konton iyo afar qof oo ay ku jiraan dagaalyahano ka tirsan kooxda daacish iyo siddeed iyo labaatan qof oo rayid ah ayaa geeriyooday kadib markii ay diyaarado dagaal duqeeyeen gobolka deer azoor ee bariga dalka suuriya dhimashada dadkan ayaa waxaa xaqiijiyay kooxaha xuquuqda aadanaha iyo warbaahinta qaranka ee suuriya koox kor kala socota xaaladda bini-aadnimo ee suuriya xarunteeduna tahay magaalada london ayaa sheegtay in duqeymaha lala beegsaday warshad soo saarta barafka oo ku taala xadka suuriya taasi oo gabaadii ka dhiganayeen dad rayid ah habeenkii khamiista goobta la weeraray ayaa waxaa lagu tuunsan yahay in ay ka dagaalamayeen maleeshii daacad u ah kooxda daacish kooxdani waxa ay sheegtay in ilaa iyo iminka aysan kala caddeen in diyaaradaha duqeeya deer azoor ay yihiin kuwa ka soo kacay dalka ciraaq iyo inay yihiin diyaaradaha dagaalka maraykanka hase yeeshee wakaaladda wararka dowladda suuriya ee sanaa ayaa duqeymaha ka dhacay bariga suuriya ku eedeysay isbahaysiga uu hogaamiyo maraykanka wakaaladdu waxa ay sheegtay in duqeynta lagu dilay ugu yaraan soddon qof oo rayid ah sidoo kalena lagu dhaawacay tiro intaasi ka badan
israel ayaa sheegtay in ay toogatay oo ay soo riday diyaarad nooca daroonka ah oo u soo socotay dhulkeeda iyadoo kasoo jeeday dhanka dalka syriya ciidamada difaaca ee israel ayaa sheegay maanta inay gantaal kusoo rideen nooca loo yaqaano batriotiga diyaarad aan la magacaabin waa markii labaad toddobaadkan oo ay sheegtaan ciidamada israel inay soo rideen diyaarad ay syriya leedahay arbacadii ayay israel sheegtay inay soo rideen diyaarad daroon ah oo hawadeeda soo gashay toban kilomitir taasina waxay keentay inay israa'iil weerarto saddex fariisan oo ay milatariga syriya leeyihiin maalin kadib bishii juun ayaa israa'il waxay gantaal ku riday diyaarad kuwa aan duuliyaha lahayn ah oo ay syriya leedahay kadib markii ay kusoo dhowaato hawadeeda bishii februari sidoo kale israa'il waxay sheegtay inay soo riday diyaarad daroon ah oo ay leedahay dalka iiraan taasoo sida ay sheegtay hawadeeda soo gashay waxaana israa'il ay kaga jawaabtay inay weerarto fariisin ciidamada iiraan ay ku leeyihiin gudaha dalka syriya
intaasi aynu ku dhaafno warkii dunida waxaad ka dhagaysanayseen laanta af soomaaliga ee v o a idaacadda habeenimo mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya ayaa sheegay in dowladda norway ay aqoonsatay baasaboorka soomaaliya ayna bilaabayso inay ku soo saarto fiisooyinka dalkugalka waddankaasi haddaba arrintan ayaa haaruun macruuf waxa uu ka waraystay agaasimaha laanta socdaalka iyo jinsiyadaha soomaaliya maxamed aadan koofi waa mahadsan tahay norway waxay ka mid ahayd wadamadii markii burburka oo dhacay kadib su-aalo ka keena baasboorka soomaaliga ah hababka isu baxo iyo securitigiisa kadibna kala noqday aqoonsigii iyo fixgelintii ay hore usiin jireen xilligii dowladii dhexe ay dhisneed intaas wixii ka dambeeyey norway ma aqoonsanayn baasboor soomaaliyeed dadka soomaalida ah oo hesiisada siisana waxay ku bixin jirtay warqado ayay ayay ku siin jirtay marka wadahadal sanad socday kadib maanta ayay si si rasmi a ugu dhawaaqeen in ay documenti safar oo rasmi ah u aqoonsadeen baasboorka soomaaliya taas oo micnaheedu tahay in ay baasboorka soomaaliya siisada ku bixinayaan isla markaasna halkii ay warqad saari jireen fiisada ay bixinayaan ay baasboorka saarayaan maadaama ay u aqoonsadeen inuu yahay documenti rasmi ah oo oo safar arrintaanu marka saameyn kuma lahan shuruudihii iyo hababkii ay iyagu fiisada ku bixin jireen wax saameyn oo ay ku leedahay ay ka bedeleyso ma jirto keliya waxay meesha ka saareysaa warqadii ay dadka soomaalida ah ay u saari jireen fiisada marka imise wadan baa hadda rasmi ahaan aqoonsan baasaboorka soomaaliga
arrintaas hadda waxaan ku wadnaa cilmibaarisaan ku wadnaa ama ama hubinaan ku wadnaa laakiin wadamada ugu waaweyn oo hadda waxaan ka hadlaynaa waxay tahay haddaan haddaanba ku hormaro qaaradda asia oo dhan way wada aqoonsan yihiin baasaboorka soomaaliyeed fiisadana waa ku bixiyaan tixgelinna waa siiyaan qaaradda africa oo dhan sidoo kale waxaa markii hore su-aaluhu ay ka yimaadeen waxay ahayd qaaradda yurub iyo dhinacan u badan waqooyiga mareykanka iyagana wadahadal bilowday ayaa jiray oo qaarkoodna horey ay uga jawaabeen qaarna ay hadda ka jawaabeen marka wadamada markaan fiirino qaaradda yurub wadamada aqoonsan ee ee hadda baasboorka u aqoonsan dukumiinta rasmiga waxaa ugu waaweyn faransiiska iyo talyaaniga iyo norway hadda kusoo biirtay iyo dhowr wadan oo larsia ay kamid tahay oo oo maaragtay iyaguna yurub ka tirsan oo ireland ay ka kamid tahay iyo bariga yurub wadamo badan oo ku yaalo iyaguna aan u baahannahay inaan xaqiijino maadaama ay ay ay arrimaha waxa laga hadlayo ay yihiin hubi documenti in ay yihiin aan u baahnayn inaan si fiican u hubino oon u baarno waxaa taarget noo ahaa oo aad aan ugu mashquulsanayn waxay ahayd maraykanka ingiriiska iyo wadamadan scandinavianka iyo nordica laisku yiraahdo oo iyagu ah wadamada inta badan dhaqdhaqaaqa adduunka gaar ahaan soomaaliduna oo u badnaa haddana aan dukumeentigii aqoonsanayn marka norway marka waxay kamid tahay wadamadaas ayay kamid ahayd wadahadal sanad kadibna waa maanta unbay go-aankeeda ku dhawaada waa gartay marka norway waa wadankii ugu horreeyay ee scandinavianka ee aqoonsada baasboorka soomaaliga waa sidaas
baasaboorka soomaaliga maxaa caqabadood kala kulanteen in guud ahaan caalamka laga aqoonsado maxaa hortaagan
wadahadalada ku saabsan baasaboorka waxaan aniga qeyb ka ahay muddo sanad ah sanad iyo aan dhaho laba bilood ayaan ayaan qeyb ka ahaa oo aan dadaalkeeda qeyb kasoo ahaa inta badanna waxaana hogaaminayay oo dhinaca diblomaasiyadda hogaaminayay waxay ahayd wasaaradda wasaaradda arrimaha dibadda innaguna waxaan lahayn dhinaca farsamada iyo qancinta dadka wadahadalka lala gelayo marka laga hadlayo dhinaca security-ga iyo dhinaca tayada iyo dhinaca mas-uuliyadda intaba wadahadallo ayaan la yeelanay wadamada hadda aan kuu sheegay dhammaantood qaar aan u tagnay oo booqanay oo aan u geynay tusaalayaasha baasboortka oon la fadhiisanay oo dalalkooda ugu tagnay intooda badan iyo qaar kaleeto aan ku qaabilnay halkan dalka soomaaliya ay ay markaa joogeen aan ku qaabilnay ayay isugu jireen marka caqabada ugu weyn oo markii aan arkayay muuqanaysa waxay ahayd inta badan waxaay ka hadlayeen waxay ahayd waxna waa wixii dhacay oo dalka burburkii ka dhacay oo wax hadda naga qarsan ma ahan oo saameyntii uu lahaa oo baasboortku waadkii suuqa laga qaadan jiray waxna waxay ahaayeen burbadaan cid aan qolooyin aan na jeclayn malaha ay naga gudbiyeen oo ah in in baasboorku maaragtay soomaaliya aan weli lagu kalsoonaan karin iyada oo taasna aan ka qancinay inta badan wadamada aan la kulan caqabadaha kaleto oo ii muuqanaya intaan wadahadalka iyo dooda ku jirna waxay ahayd in mararka qaar wararka ay soo dhexgalayaan in soomaaliduba aysan hadda baasboor baasboorka ay soomaaliya u banayn oo ay baasboorre ajnabiga wada wataan marka maxay tahay dadaalka dheer oo ad ku bixinaysaan mararka qaar su-aalahaasi ayaa meesha soo gelayay
kaasi waxa uu ahaa taliyaha ama agaasimaha laanta socdaalka iyo jinsiyadaha soomaaliya maxamed aadan koofi oo u warramayey weriye haruun macruuf
habeen wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa v o a washington maamul goboleedka jubbaland ayaa sheegay inay garoonka diyaaradaha ee magaalada kismaayo ay ka soo celiyeen taliyo cusub oo ah taliyaha qeybta afartan iyo saddexaad ee ciidanka soomaaliya kaasoo ay soo magacowday dowladda federaalka war qoraala oo ay maamulku baahiyeen ayay ku sheegeen in magacaabistaasi aan lagala tashan madaxweynaha maamulkaasi axmed maxamed islaan axmed madoobe taliyaha cusub oo lagu magacaabay jenaraal cali bogmadow ayaa la sheegay inaan loo ogolaanin inuu galo magaalada waxaana maamulka jubbaland ay sheegeen in diyaaraddii uu ku yimid lagu celiyey jubbaland waxay sidoo kale ka dacwootay saanad la sheegay in dhowaan la geeyay magaalada ceelwaaq haddaba jamaal axmed cismaan ayaa gaashaanle isaaq sheekh cabdi oo la sheegay in dhowaan taliye looga dhigay ciidanka ku sugan magaalada ceelwaaq wuxuu weydiiyey cidda soo magacowday
bismillahi horta darajadeyda waxa weeyaan waxaan ahay korneyl baan ahay ciidanka oo gaashaanlaan ahay sida afka soomaaliya loo yaqaana waxaana soo magacaabay taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliya goormaa lagu soo magacaabay xaggeese lagu soo magacaabay waxaa lasoo magacaabay bishii koowaad taarikh shan iyo toban waxaana maaragtay lagu soo magacaabay taliyaha ururka afar iyo tobanaad ee jamaandiil loo yaqaana ee ka howlgala aagga caalwa ee gobolka gedo ee gobolka gedo waxaa jira eedeymo ku aadan inaad hubgaysay gobolka bal arrinta maxaad nooga sheegi kartaa arrimahaas waxaan ka maqlayay idaacadda aniga nafteyda kolley wixii aniga dowladda ii dhiibtay waxaa kamid a qalab baa lii keenay waxaana ii keenay xildhibaanada dalka soomaaliya qaranka iyo saraakiil kale anigu waxaa lii keenay ururka qalabkiisii qalabka asagana waxa weeye waxay gacanteyda ku jiraan cidda hadee beentaas iyo waxyaabahaas wadatan hadee warar badan baa iskala dhacayo waxa weye hadda degmada caalwaq agtiisa ka wareysaa waxaasna waa siyaasad oo ciidanka xooga dalka soomaaliyeed wax loogu dhimayo ciidanka dalka sooma xooga dalka soomaaliyeed meel kastoo joogada qalabkiisa iyo arrimihiisa ciidan iyo siyaasadiisa waa wax qarsoon weye wixii aniga gacanteyda ku jirana waxa weye cid kasta oo xooga dalka soomaaliyeed ka socota ayaa igala xisaabtami karta waxaasna been abuur weye dee wixii gacanta naa soo dhaa annaga gacanta naa kolley ayaga hadii ay meelo kale wax ka keensadeen wixii ayaga dhahe ayaa seegan marka qalabka ay xildhibaanada iyo saraakiisha ay ku keeneen oo ciidanka loo keenay maxay isugu jiraan qalabkaasu waa qalab ciidan qalabkaasuna waxa weye in hebel hebel hebel hadda idaacadaha ka yidhahda ma wanaagsanan laakiin waxa weye waxa ugu horeeya dariiska ugu horeeya iyo qalab kaleete oo isagana ciidan oo agabyo kale oo ciidan ubaahan waxa een, madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam uu waraaquu soo saaray bishan horaanteeda uu ku sheegay in hub ay dowladdu keentay sida lagu yidhi waraaqda gobolka qaarkood ay al-shabaab u gacan galeen bal arrintaa maxaa ka jira arrintaas waxaa kasii horreeyey arrimo kale oo raashinka xaggiisa ah oo raashin ciidanka uu cuni jiray u soo mari jiray dhanka kenya oo maaragtay lagu cun- laga cunaqabateynayo oo waxyaala been abuur ah raashinka isagana waxaa weeye ilaa iminka hadda uu sax wuxuu yaalaa meesha la yihahdo taliska qolada hadda ciidanka kenya ayuu taliska kenya yaalaa nabtaan iyo warxumadaan hore iskaga socotay dad dhana kalelana meesha ka shaqeynayo oo waxaweye wararkaan oo dhan qofkas wuu dareemi karaa waa tahay magaalada ceel waaqana waxaa weeye wixii soo ma gaaray jirtaa marka oo xoogga dalka soo gaaray gacantay ku jiraan waxaadna u imaan kara cid kasta oo dabagal ah caddayn doonaysana way u imaan kartaa haddii hal xabo oo arrintaas ay ka maqnaatana kolley dembigeeda haaste haddaynan adeejirinna haddii cidda dembiga sheegtay ayadaa laga rabaa annagana hadda madaxweynaha jubbaland annaga ma dhahayno waxyaalaha hadda asaga kasoo yeeri oo waxawey waa madaxweyneheni ma dhahayno wixii asaga oo laakiin waxaan dhihi lahayn madaxweynaha iska hubiyo waxyaalaha Waay.
ciidamada qalabka sida in uu maaragtay uu- uu uu sugnaan u helo oo wixii wax wax huban uu qaato waxaad ka howlgashaa ee, sida dowladda soomaaliya ay kuusoo magacowday gaar ahaan taliska ciidamada xoogga aad sheegtay degmada ceelwaaq oo gobolka geda ka tirsan marka degmaduna waxay hoos timaadaa maamulka jubbaland ee axmed maxamed islaan uu madaxweynaha kan yahay wada shaqayntiinu sidee weeye hadda adiga iyo saraakiisha kale ee ciidamada dowlad goboleedka jubbaland horta jubbaland jubbaland horta dii la yidhahdo waxaa weye jubbaland waa ummad soomaaliyeed waa gobollo isu tegay oo waxaa weye jubbaland waad garanaysaa horta aniga nafteeda jubbaland baan kasoo jeedaa oo laakiin federal waa ahay sirgaal qaran baan ahay oo jubbalandna ku dhashay haddana u shaxee dowladda ciidamada federaalkana hadda kamid ah degmada aan joogana waa degmada aniga aan ku dhashay horta markii aan xaqiiqda kugu warramo aniga horta meeshaan ayaga oo shaboobon baan nimid ciidan jubbalandna kama shaqaynaynin ciidan federaalna waxay soo tababartay dowladda dariskeen oo kenya meesha iskaga baabaayo oo burburay ayaa dowladda insoo degnaha isku aruuriya oo dib habeen ku sameeya arrinta ayadahayna dee waa iskaashi fara badan markaan maray iyo dadaal badan badan ciidankaas ayaa waa isku aruuriyey waana mideeyey marka Marka, waxaa kale wax ku wada sheegaya shaqayna, in wax- ciidanka jubbaland wax- ciidan jubbaland ah inaan u imaanin oo aan ugu imaanin degmada ugu dambeyn waxaan rabaa inaan daba dhigto hadal kale oo maanta jubbaland ka soo baxay ee oo ku aadan in ay garoonka diyauradaha magaalada kismaayo ka celiyeen jenaraal cali bogmadow oo dhowaan dowladda soomaaliya usoo magacooday inuu noqdo taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaalida ee aagga saddex iyo afartanaad ee taliska qaybta jubbaland dib ayaa lagu celiyey diyaaraddii uu saarnaa arrintaasi sidee kuula muuqataa arrintaas dee waxay ila muuqataa dee waa midda aalwaaqa hadda haysata oo raashinkeeda uu u godoonsan yahay oo maaragtay ciidanka xoogga so- soomaaliyeed ayna kaga tiirsanaynin dowladda oo ay maaragtay wanaagii iyo maaragtay dalkii ciidamadii u shaqayn lahaa oo ka howlgeli lahaa oo difaaca dalka ay maaragtay annagoo ah oo habeen iyo maalin soo jeednaba ay maaragtay nagu dhibaataynayso ood arkaysaan nin waxaa loo celiyeyna kolley annagu waxaan u aragnaa in wixii hore annagana haysan yihiin oo wax isbeddel horta kale Waayo.
culaysna waayo ma aha
kaasina waxa uu ahaa gaashaanle isaaq sheekh cabdi oo dhowaan taliye looga dhigay ciidanka ku sugan magaalada ceelwaaq waryaheena jamaal axmed cismaan ayuu u waramayey dhegeystayaal waxaa naga xasuusin ah inaanu la xiriirno maamulka jubbaland balse ay noo suurageli weyday inaanu ka helno inaanu ku helno qadka telefoonka marka ugu horeysa ay noo suura gashana waanu idinsoo gudbin doonaa
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
dhegeystayaal markanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaa soo jeedinaya jacfar kukaay
kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaannu ku soo qaadaynaa isbeddelka xawliga badan leh ee ka socda waddanka itoobiya iyo sida uu u saamayn karo gobolka soomaalida innagoo si gaara isku dultaagi doona xaaladda bini-aadannimo ee ka jirta maamulka soomaalida barnaamijka waxaa igala qayb qaadanaya xirsi cabdulqaadir oo isagu xildhibaan hore uga soo noqday baarlamanka federaalka itoobiya oo ku sugan dalkan maraykanka cabdalaah alfaatix oo isaguna ah aqoon-yahan u dhundaloola arrimaha geeska afrika oo ku sugan jibuuti iyo sidoo kale dayib qanyare ibraahin oo isaguna hore u soo noqday xogayaha guud ee jaaliyadda dowlad deegaanka soomaalida itoobiya ee dalka ingiriiska oo isaguna ku sugan magaalada london dhammaantiin ku soo dhowaada faaqidaadda toddobaadka ugu horrayntii waxaan jeclahay inaan ku bilaabo cabdalla faatix ee cabdalla maadaama adigu aad gobolkii ku sugan tahay bal warbixin guud naga sii xaalka hadda meesha uu marayo marka la fiiriyo isbedelada guud ee etoobiya ka socda iyo tallaabooyinkii uu qaad- qaaday ra-iisul wasaare abay axmed waxaa hubaal ah in uu ay ay deegaanka kusoo eedan tahay isbedel xooggan oo la filayo ayaamaha soo socotaa ma aha inuu saameynayo oo keli haatay n- n- xukuumadda iyo madaxda hadda iminka talada gacanta ku haysa balse waxaan u arkaa in uu saameyn xooggan ku yeelan doono n- manduumadii guud ee talada gacanta ku haysatay iyo n- khariidada siyaasadeed ee degmada oo weji cusub qaadan doonta taas ayaan filayaa Eh, xirsi cabdulqaadir adigu dabcan eh, xildhibaan ka tirsan ee baarlamaanka federaalka etoobiya baad ahayd eh, inkastoo haatan aad eh, maraykanka ku sugan tahay dhowaan warbixin ee ay soo saartay hay-adda eh, xuquuqda aadanaha ee human rights watch ayaa lagu sheegay in tacaddi xooggan uu ka jiro eh, eh, dalka etoobiya guud ahaan iyo gaar ahaan eh, dhulka soomaalida waxaa xigay in eh, albaabada loo ballaqay oo maxaabiistii ku jirtay eh, xabsiga ee jigjiga ee sumcaddiisu aanay aadka u wanaagsanayn sida warbixinta lagu sheegay laga sii daayay maxaabiistii ku jirtay hadda heerka xaaladda aadane ee amaba bini aadannimo ee ka jirta gobolka sidee kuula muuqataa human right watch uh, reportga weegii hore soo saartay um, siddeetanka bage ka koobnaa um, uh, waxay ahayd uh, warbixin aad uh, um, uh, looga naxo oo dalka oo dhan iyo dadkii uh, diasporaha iyo dowladihii adduunka iyo jara- jara- jariidihii dal adduunka ka jiray kuwii dalkaba ay ay intaba ka anfaraadigeen wax qarsoonaa bay banaanka soo dhigeen Een, annagu deegaanka waan u dhalanay waan ka warqabnay dhibaatooyinka meesha ka dhacaya siduu xaal yahay waan intaa waan hadlaynay laakiinse waxaad moodaa hadda in ay noo markhaati fureen oo oo ay soo dedejisay een, in dad maanta shalay laga iyo laga sii daayay jeelka dhexe ay dadku u yaqaanaan jeel ogaadeen Een, weli waxaad moodaa deegaanka soomaalidu een, isbedelada galbeed ka bilowday ee adhisaabo ka socda ee systemku isbedelay ee ra-iisul wasaaraha cusub uu uu hormoodka ka yahay in uu shalay iyo doraad uun een, naacawdii koowaad ay soo gaadhay oo dadkii ugu horreeyay oo dal laga qaaday la sii daayay arrimaha cajiib kale waxa weeye een, een, een, dadka la sii daayay oo ka mid ahaa ilmo yar oo toddoba jir ah oo labadiisa waalid een, ay ay ay ay ku dhinteen jeelka oo isaguna jeelka ku dhex dhashay marka ilmahaas oo kale berritoola maxaa lagu qancin hadda waxaa igu maqaalaa een, eh, dadka la magac dhabe ee ilaa hadda jeelasha ku jira waxaa kamid ah doctor xasan cabdullaahi bade oo u xidhan ilaa hadda walaalkaabaa facebooka wax ku qoray qabiir halgan baa kamid ah dhalinyartii reer dhagax buur oo dhan baa xidhan eh, goday dad baa ka xidhan qabridaar dad baa ka xidhan macnaha een, meesha tacadiyada iyo dhibaatooyinka ka dhaca wax loo dulqaadan kara maaha marka waxyaabaha meesha ka dhacaya wax horey uga dhacayna maaha dalka guud een, een, een, wax inaga nagu gaara weeye wax macnaha uu maskaxdu bini aadamku ayna qiyaasi karin baa gobolka ka waxaa dhacay.
waxaa ilaa haddana cabsidu weyn Waxa- jirtaa oo wax isbedelo weyn oo dhacay anuu hadda maark dabcan arrimaha xabsiyada markaanu ka hadlayno eh, waxaa lama huraana in aan eh, soo hadal qaadno eh, dad fara badan oo u badan eh, jabhadda o n l f oo gudaha soomaaliya amaba guud ahaan eh, eh, geyiga soomaalida inta lagu qabtay eh, etoobiya loo soo gacangeliyey arrintan eh, waxaa aada loogu baraarugay eh, markii eh, bishii agost sanadkiina dhaafay eh, dowladda federaalka soomaaliya ay etoobiya ku wareejisay cabdikariin qalbi dhagax laakiin eh, qalbi dhagax ugumaanu horreyn eh, dad ka tirsan eh, o n l f oo dowladda etoobiya loo gacan geliyo marka laga soo bilaabo somalilan puntland eh, maamulka ahlusunna waljamaaca ee gobollada dhexe ka taliya eh, hogaamiyaashii eh, eh, eh, beelaha amaba eh, dagaalka ee magaalada muqdisho ka talin jiray intaba waxaa la sheegayaa in ay ku lug lahaayeen qabashada iyo dhiibista ee xubnaha ku abtirsada ururka o n l f ee warbixin arrintaasi ku saabsan wax yar aanu wada dhegaysanno waxaa magaalada london noogu diyaariyey waryaheena ridwaan xaaji cabdiweli ma ahan markii ugu horreysay ee dad soomaaliyeed oo laga soo qabtay geyiga soomaalida loo gacangeliyo dowladda etoobiya ha yeeshee waxa arrimahani ay si weyn u soo shaacbaxeen bishii agost ee sannaddii labada kun iyo toddobiyo tobanka xilligaas oo dowladda soomaaliya ay etoobiya u gacangelisay cabdikariin sheekh muuse qalbidhagax oo ka mid ahaa saraakiisha sarsare ee jabhadda o n l f dhowaanna dib u helay xorriyaddiisa inkastoo aan la hubin tirada guud ee soomaalida loo gacangeliyey dalka etoobiya ayaa haddana waxaa maragma doonto ah in tiro aad u badan oo soomaali ah loo haysto eedo kala duwan laguna hayo xabsiyada dalka etoobiya oo uu ka mid yahay xabsiga dhexe ee jigjiga oo dhowaan maxaabiis aad u fara badan laga sii daayey cabdirashiid cali shucaac oo u ololeeya xuquuqda aadanaha ee deegaanka soomaalida etoobiya kana tirsan ururka rajo community oo si dhow ula socda xaaladda deegaanka ayaan kula xiriiray khadka magaalada adisababa oo dhowaan uu dib ugu noqday waxaana uu sharaxayaa dadka loo gacangeliyey etoobiya ee laga soo qabto gobollada soomaaliya bismillah waad mahadsantahay ridwan walaal ba- barnaamijka maxaabiista eh, laga soo qabtay eh, gobolada ama dega- maamul goboleedyada soomaaliya eh, ilaa iyo heer federaal eh, waa maxaabiis aada u fara badan eh, waxaana inta badan loo soo gacan geliyey dowladda federaalka etoobiya iyo dowladda deegaanka soomaalida ayadoon loo marin sifada sharciga ah ama wadada sharciga ee adduunka la isu mariya maxaabiista oo aan maxkamad iyo cadaalad aysan helin transfer of prison waxa la yidhaha ama maxaabiista in la isu gudbiyo ee ay ahayd afduub rendition oo kale intii qofka la afduubo un la qabto ee la keeno ee maga- ee deegaanka soomaalida amaba la keeno magaalada cadisaba waxaa ugu caansan qisooyinka iyada ah ee cabdikariin sheekh muuse qalbi dhagax oo aynu ogeyn asagoo indhaha ka xiran in la keenay dalka etoobiya Eh, haddaba dadkii maxaabiista ah ee sidaa lagu keenay dhowrkii sano ee ugu dambeeyey intooda badan waa la soo daayey ilaahay baana mahadda iskale eh, kadibna isbedelka etoobiya ka dhacay ee etoobiyaanka oo dhan cafiska loogu fidiyey dadkii ugu badnaa ee maxaabiista ayaa lagu cafiyey Eh, magaalada adisabona waqti xaadirkan ku sugnahay eh, waxaa ku sugan ilaa lix qof eh, lix maxbuus ama toddobo uu ugu caansan yahay maxamed aani iyo nin garcase la yidhaaho oo laga soo dhiibay eh, magaalada gurceel iyo gobolka galgaduud iyo hiiraan eh, raggaas oo la sii daayey eh, welina ku xaniban magaalada adisababa eh, magaaladay degan yihiin oo ay joogaan ayagoo hadda dhuumanayana kana dhuumanaya maamulka deegaanka soomaalida hadda ka taliya oo ugaarsi ku wada iyo beegsi xasan xayle oo sannadkii labada kun iyo tobankii si dhow ula shaqeeyey dowladdii shariif sheekh axmed ayaa ku doodaya in sannadihii dambe ay bateen dadka lagu tuhmo ama ka tirsan jabhadda o n l f ee loo gacangeliyey dalka etoobiya khadka taleefanka ayaan kula xiriiray isaga oo london ku sugan dhoofinta dadka masalan eh, markaas etoobiya xaggeeda laga doonayo oo laga dhoofiyo soomaaliya ilaa mudday soo socotay anigu waxaan isleeyahay so- gobollada soomaaliya oo dhanaa masalan eh, ay bartilmaameed u ahaayeen eh, dadka masalan jooga eh, etoobiya ay bartilmaameedsanayso Eh, wa- waxaa jira on ka warqabnaa dad badan oo oromaha soo galay oo laga doonayay masalan eh, etoobiya ay daba socotay way jireen laakiin dadka soomaaliga soomaalida ah oo la dhoofinaya marka la fiirso eh, ilaa waqtigay soo socotay waxaan ka warqabnaa ururkii loo yaqiinay la dagaalanka argagixisada ee da- rag badan uu dhoofiyey ilaa hadda tirada si sugan looma hayo laakiin waa adigu tobaneeyey waa lagu qiyaasaa Eh, laakiin etoobiya marka ay soo gasho ciidamadii la soo gashay eh, soomaaliya wa- waxaan ka warqabnaa da- ormo badan ay masalan boqolaal lagu qiyaaso ayaa masalan ay etoobiya ay u ciidan ahaan ay la tagtay waxaa kaloo meesha masalan ku jira saraakiil badan oo soomaaliya oo ayaga xataa eh, si loo dilay in lagu lagu tuhmo in ciidamada masalan etoobiyaanka qeybteeda masalan sirdoonka ay dileen waxaa kaloo jira masalan saraakiil badan oo soomaaliya oo markay dagaaladii seven seven ka qayb galay ay iyagana isaga baxseen soomaaliya laakiin muddadii ka dambeeyay dowladda sheekh sharif sharif sheekh axmed eh, waxaa batay dadka oona laftaa oo gobolada soomaaliya ama maamul goboleedyada soomaaliya oo dhan laga dhiibay waa laga warqabaa eh, ilaa masalan eh, somalilandna laga dhiibay waxaa laga dhiibay bo- eh, masalan gobolkan la baxay puntland waxaa masalan ayagana jira dad masalan laga dhiibay xataa gobolada dhexe sida la sheegayo masalan laakiin ugu dambeynti waa tii ugu dambeeyday oo sameeyday imbactiga ama masalan aada codka soomaalidu ay aada wax u darantay waxay ahayd ninkii sarkaalka ahaa ee laga dhiibay ee onefta ahaa ee laga dhiibay ee muqdisho dowladda hadda jirta masalan ee bishii abriil ee sannadkii labada kun iyo siddeedda waxaa magaalada garowe laga qabtay laba oday oo ka soo jeeda dowlad deegaanka soomaalida etoobiya labadan oday ayaa lagu kala magacaabi jiray maxamed axmed caafi oo ku magac dheer dire iyo cabdinuur maxamed sooyaan horaantii sannadkii labada kun iyo tobanka waxaa ciidamo ka tirsan booliiska somalilan ay u gacangeliyeen etoobiya haweenay lagu magacaabo bishaaro wacdi shaqanleh kana soo jeeda soomaalida etoobiya madaxweyne cabdi maxamuud cumar ayaa sheegay xilligaasi in haweenaydan laga soo qabtay gudaha etoobiya kaalinna ay ku lahayd qarax sannadkii labada kun iyo toddobadii ka dhacay xaflad lagu qabtay magaalada jigjiga oo lagu xusayey sannad guuradii ka soo wareegtay markii talada laga tuuray dowladdii hore ee etoobiya v o e da oo xilligaasi la xidhiirtay mas-uuliyiin deegaanka ayaa ka gaabsaday in ay faahfaahin bixiyaan dhammaadkii sannadkii labada kun iyo koob iyo tobanka waxaa maamulkii ahlu sunnah ee gobolka galgaduud ee xilligaasi ay u gacangeliyeen etoobiya ku dhowaad soddon dagaalyahanno oo la rumaysan yahay inay ka tirsanaayeen jabhadda o n lf moxamed ami oo sannado badan ku jiray xabsiga dhexe ee jeel ogaadenya ee magaalada jigjiga dhowaanna la sii daayey waxaa laga soo qabtay magaalada guriceel oo xilligaasi ay maamulayeen ahlu sunna v o e da ayuu uga warramay dhibaatada uu kala kulmay xabsiga muddadii uu xirnaa xabsigaan siduu ahaa iyo sidaan kala kulmay waxayna si cajiib oon hadda af lagu koobi karin waxay meel lagu halaagsanay oo lagu rugmaday oo muddadan joogayna dadku uu ku baaba'iyey intaan kasoo baxayna waxa weeyaan baaba kale oo labaad unbaan sii galay laakiin haddaan jeelogaadeen uu kusii socdo jeelogaadeen maanta in warkiisa la daydayo xataa waxaa waxaan leeyahay dunida dhan bay ceeb ku tahay dilka iyo dhibaatada iyo waxa aan kusoo maray anigu wuu sii jiray une wax aniga waan ugu wax anigu igu bilowmay maahayne wax sii jiray ba ahayd meesha waxaa meel la isku dilay waxa weeye jirdil baa jiray kufsi baa jiray rag kala hadlaya oo le gabdhaana kufsana iyo waxa weeyaan muxuu ahaa ari baan waxaan ku samaynay iyo dadkii cabaariyay ee kala hadlayay waad wada arkayseen dhibaatadaasaa ka jirtay oo dadkaan loo naxaynay oo la la la dilayo oo la bahdilayo inta badan anigu suuli baan ku xidhnaa afartaas sano ayaan meesha ku xidhnaa inta laba sano hadda maanan arag suuli baana ku xidhnaan jiray biyaha aan cabaya waxay ahaayeen biyo la i qiyaasan oo kolkaan naftu iga baxdaba in yaroo koobaa laigu shubi jiray raashinka gacantaa laigu ridi jiray maanan weel laigu keeni jirin kolkaan qabaysi u bahlay waxaa laigeeni jiray meesha musqulaha iyo saxrada ay kasoo qulqulaan muxuu aha maxaabiistu meel godow ay kusoo qulqulaan baa la odhan jiray halkan ku qabayso waxa weeyaan erlaji jirkayga oo dhan wuu googa'ay marka dhibaatadaasa waaan kusoo jira dadka aniga ilamidkiina dadka kale ee maxaabiistiina aniga unbay ilamid ahaayeen dadku ha kala darajo badnaa ha sii kala dhibaato badnaado laakiin iyagana nin walba meeshiisa dhibaato ku saamaysabaa iyuu qabay hadda dhowr nin waxaan ogahay mid walba intii isagoo jaban la keenay oo anagu kolkay iyagu kabi waayeen anagu maxaabiis ahaan dhexdanada aanu kabnay oo iyagu ay kala rideen baa jira in la dhakhtariyo joojiye dadka bug dadka xanuunsan dadka xataa xabadda ku dhacday baan waxba loo tarayn annagan waxay dadka sideed boqol baanu hayna sideedda boqol labaatan nin mooye inta kale labaatan kama badno dadkaan t b-da ku dhicin dhammaan dadku t b baa ku wada dhacday wax ka daweynayaa ma jiro cudurada kale ay ku dhacay baan laga daweynaynin waxa weeyaan cuduraan hayn baa lagu ridiya oo la bureynayaayo waxa weeye la jirdilayaa toddoba anagu hadda toddoba bilood oo hal mar oo isku xigta yaan toddobada bilood baa lala dili jiro niska horena maalintii maalinkii saddex jeer baa nala garaaci jira toddoba bilood oo waxa weeyaan ciidankii degaanka ciidankii meesha ay asluubtaha ay ku daaleen baa dadka maxaabiista intii jaad loo qaadaa la garaaci jiray mar waxaana garaaci jiray kuwa kaabayo layidhahdo oo meesha mas-uuliinka kol annaga maxaabiista dhexdanada abaa ninba nin intii bir loogu dhiibaa laodhan annaga wada xidhan baana kan oo kan ku garaac kaasi kolkuu daalaa laodhan kan oo adiguna birka qaado oo isagii ku garaac saas weeyaan walaalayaal dadku meesha lagu halaagsamay bay ahay ma cadda siyaasadda etoobiya ee ku aadan soomaaliya waxaana etoobiya ay iskaashiyo dhinaca amniga ah iyo siyaasaddaba la wadaagtaa dowladda federaalka soomaaliya safaaraddooduna waxa ay ku dhex taallaa madaxtooyada soomaaliya sidoo kale waxaa danjirayaal ama qunsulyado ay ku leeyihiin magaalooyinka qaarkood sida magaalada hargeysa ee somalilan oo sheegtay inay ka go'day soomaaliya inteeda kale iyo magaalada garowe ee dowlad goboleedka puntland ee soomaaliya sii daynta qalbidhagax oo wejigabax ku noqotay dowladda federaalk soomaaliya ayaa dad badani ay u arkaan in ay soo afjari karto dadkii soomaaliyeed ee laga soo qaban jiray soomaaliya iyo guud ahaan geyiga soomaalida ee loo gacan gelin jiray dalka ethoobiya ridwaan xaaji cabdiweli v o a london cabdalla faatix ma aha mid cusub cabdikariim qalbi dhagaxna uguma horeyin dhaqdhaqaaqyada soomaaliyeed ee dibadda laga soo qaadayo ee lagu soo celinayay gudaha dalka waxa ay etoobiya gobolka taliskii hore ee etoobiya ee ay tigrooga hogaaminayeen gobolka waxa uu kula dhaqmay keli haatay azmada iyo mashaakilka iyo dhibaatooyinka iyo waxa ka jira dhammaantii hab oo ku salaysan security iyo amni waxa uu ku ururiyey dhibaatada siyaasadeed ee soo jiitamaysay muddada dheer ummadda soomaalida etoobiya haysatay waxa uu ku soo ururiyey oo keli haatay lagu xadin karo ama lagu afjari karo in la isticmaalo awood xooggan oo amni oo ah wixii au xoog keeni waayo waxa keenaya xoog kaloo kaa ka sii badan marka waxay ahayd muddadooyinkii marka laga soo bilaamo bartamihii sagaashaneeyadii ilaa qadiyadii ugu dambeysay soomaalidu kuwa ka war heleen ee qalbi dhagax dadka la dhiibay waa dad aan tiri iyo cadad lahayn qaarkood jeelasha ayay ku dhinteen qaarkood weli lama hayo qaarna waa ka hadda imika ay ay ku keenay inay xabsiyada ka soo baxaan isbeddelka cusub ee etoobiya ka yimiday marka qadiyadda xuquuqul insaanka ee gobolka ka jirtay waa mid aada u xoog badan waxaase laakiin la odhan karaa waxa ku soo biirtay ciidamada gaarka ah ee ciidan booliska gaarka ah ee liu booliska la yidhaahdo oo samayskoodii oo ah waxyaabaha ugu cusub ee ku soo biiray deegaanka kuwaas oo sii murjiyey oo sii xoojiyey ummadda mashaqadii ka haysatay dhinaca ammaanka dhinaca xorriyatul qowlka arrintaas ayaa sii murjiyisay mashaqooyinkii iyo dhibaatooyinkii ka jiray gobolka dadka waxaa kuwa dibadda laga soo qaadaya oo keli haatee maahina gudaha waxaa looga qaadaa sida uu imika sheegayay waxa gudaha waxaa loo qaadaa dadka si aanan wax allo waxay ku salaysan tahay siba aan ku salaysanayn dadka waxaa loo xidhaa waxa ugu fudud baa loo xidhaa facebookaad sawir dhigtaa loo xidhaa hadal baa tidhi baa loo xidhaa cid adiga ku sheeganaysa ayaa mowqif qaadatay siyaasadeed baa lagu xidhaa marka waxa weeye wax la tilmaami karo ma ahaya wax la tilmaami karo ma aha
dayib dabcan adigu london baad joogtaa horena waxaad u ahayd xogeeyaha guud ee jaaliyadda ee dowlad deegaanka soomaalida etoobiya ee waddanka eedeymaha la soo jeediyey ee ku aadan dhinaca xuquuqda aadanaha ee ka dhaca gobolka soomaalida etoobiya adigu aragti noocee ah baad ka haysataa sida loo sheegayo wax ma u jiraan waxaan isleeyahay arrintaas waxna way ka jiraan waxna kama jiraanoo xoogaha macnaha maxaan ku rahdaa ama wax lagu biirinaa waan isleehay laakiin dhibaatadii jirtay ama human rightska ay sheegeen maadaama soomaali aanu nahay dad badanoo shalay toola xabsiga laga sii daayey in macnaha arrintii soomaalinimo lagu dhameeyo laiskugu soo noqdo oo maxaan ku rahdaa inta dhimagna la sii daaya xukuumaddana ay xal cusub keenta si dhaliilooyinka ku yaalla iyo kuwii horeetaba ay ugu badbaada ayaan ku talin lahaa marka maxaan ku rahdaa dabcan inay jiraan baan u malaynaya wax ay wax ka jiraan laakiin hundred percent inaanay u wadayaen baan u malaynaya wa- waxyaabaha adigu aada diidan tahay ee aada isleedahay waa laga badbadiyey amaba e e waa dheeraad oo waxyaabahaasi kama jiraan kamana dhicin gobolka soomaalida maxaa ka mid a shalay toole markii xabsiga laga sii daayinayay wariyihii la wareysanayo oo xabsiga hortaagnaay dadka ishooda iyo wejigooda markii la weydiiyey wax hadda noloxume eh ama jirdil eh ama dhaawac oo nooga muuqday ma jiraan ayuu yidhaahday dad badanaana xabsiga laga soo daayay marka cabirkayga iyo fikirka- fikradeyda halkaas ayaan ku salaynayaa dabcan inay jiraan oo haddii ay wax ka mid ah ay jiraan waanu malaynaynaa laakiin hadda saddexdeenna qof oo hadda halkaan ka wada hadlayna waa dad hadda goobjoog u ahay oo hadda markhaati ku furi kara inay dhibaatadaas jirtay ma jiraan wixii jirana oo dhacayna in xal loo helo dowladdana ay awoodda shacabka gacantiisa ku soo celisa xal loo helo odayaasha dhaqanka ay laiskugu waca dabeesha hadda jirta ee etoobiya ka socota ee isbeddelka ra-iisul wasaaraha etoobiya asaga laftiisaba xisbigii meesha haystay inuu xisbi dhibaato dalka ka geysta uu yahay uu qiray raalligadayn uu baarlamaanka hortiisa kaga soo jeediyey dowladda deegaankana inay fikirdaas qaadata madaxweynahana suu shalay toolo uu sheegay fikirkiisa hay raalligarayn baanu ka bixinaynaa wixii qalad oon samaynay uu yidhaahday ina international media iyo cid walba intuu iskugu waca dhaqanka laiskugu waca ee dowladdan laasti sagaashan iyo saddexdi ilaa iyo hadda dhexdooda qaabkii lagu soo waday oo power share iyo xo- maxkamadaha in la madax banneeya xukunkana dadka shacabka gacantooda lagu celiyo dowladdana ay obolojes ka bixisa dhibaatada iyo gafafka la tabanaya ay ka bixisa ayaan tala ahaan kusoo jeedin lahaa waaya eh, maadaama waaya dowladdii federaalka iyo ra-iisul uu uu soo jeediyey in raalligarayntaas la qaata ayagana inay go-aankaas qaataan ayaan ayaan aan soo jeedin lahaa agna ku waanin Waaya.
lahaa waa kugu soo waa- xukun waa kugu soo meel jira oo macnaha maxaan ku rahdaa dad xukun haya qaladaadu way ka dhacayaan gaf waa dhacaya nimaana wax khaldan waxma toosiya dabcan qaladaadkii ay galeenna inay dowladda shacabka hor imaadaan ay raaligelin buuxda ka bixiyaan xukuumadda ayadaa looga baahanya wixii aan haysanay in la daadiyo macnaha maxaan ku rahdaa la kala dirana wax wanaagsan ma aha wixin hore usoo qabsano oo noo qabsano deegaan ahaan noo qabsan inaan haysana oo nidaama oo noo dhisan waa wax wanaagsan xirsi cabdulqaadir sideed u aragtaa hadalka dayib walaal een, dayib waxaad moodaa in uu een, een, wariyaha ee goobta joogaay waan ognahay xaaladdu ku sugan yahay iyo waxa uu sheegi karay iyo waxaanu sheegi karayn iyo deegaankaasi sida lagu maamulo war annagii oo dibadda joognaa facebook comment aan ku qornay ehladiyada loo dhibaataynaya ma u malaynaysaa weriye jooga goobta inuu sheegi karo xaaladii dhabta ahayd ee dadkaasi ku sugnaa ama si muuqaalkoogu siduu ahaa taasi taasan ka leeyahay ta kale eh, ra-iisul wasaare abiye wuxuu ka mid ahaa systemkii dhibaatada wuuna qirtay systemka hadduu ka mid ahaa isaga dhibaato shaksi ahaan uu geystay oonu ognahay ma jirto laakiinse cabdi maxamed cumar iyo tiimkiisa waxaan ognahay inay baari shak ay ay qayb ka ahaayeen dhibaatooyinkii meesha ka dhacay ninkii shalay aniga i dilayay maanta raalli ahaw rag ma kala saarto marka waxaan leeyahay een, isaga ma aha cidda isbeddel keeni karta iyo cidda qiran karta waa gruub kale oo ka madax bannaan oo iyaga ka dhex samaysmay oo oo nadiifa hadday jiraan ay yidhaahdaan war cabdiow dhinac u joogso waad ku fashilantay meeshii dhibaatooyin badan baa lagaa sheeganayaa qolo kale intay timaado ay tiraahdo sida abiye oo kale intay kasoo dhex baxdo e p r d f xisbiga keliilka ay yidhaahdaan warqaladaadkaa waanu samaynay xisbiga nagaa sameeyey ma aha qof isagii dhibta qayb ka ahaa ma aha qof kale oo ka mid ah systemkii waan ogolaan kari lahayn laakiinse ninkii shalay aniga i dilayey ee dadkayga xidhayey ee suuqa dadka ku dhex karbaashayay ugaasyada baabuurta ku qaadanayay ee wiilasha baabuurta ka tuurahayay maanta inuu yidhaahdo wa- waan qaldanaa shalay hallay caf damiirka bini aadamnimaa diidaya Xilligaas waayahay ku shaqeeya.
waayahay waayahay ee dhegeystayaasha hadda nagu soo biiray waxaan xusuusinayaa inaanu ku guda jirno barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aan uga hadlayno isbeddelka guud ee ka socda dalka etoobiya sida uu u saameyn karo maamulka soomaalida etoobiya iyo weliba xaaladda xuquuqda aadanaha ee laga dayriyey ee ka jirta deegaankaasi ee cabdalla faatix haddii aan dhinacaada usoo bayro dad baa ee aaminsan in ee hadalka ee ka soo yeeray madaxweynaha dowla degaanka ee ee soomaalida etoobiya cabdi maxamed cumar kuna ballan qaadayo in uu fulinayo ee isbeddelka uu horseedka ka yahay ra-iisul wasaare abiy axmed inuu ku yimid cadaadis la saaray isaga lafahaantiisa arrintaa ma kuu muuqataa Een, eh, waa taasi iyadu waa mid dhab ah oo ay wada dareemayaan dadka deegaanka iyo dadka xoogogaalka intuba Een, waxaan ku noqon lahaa hal qodob oo au dayib au sheegay Een, waxaan xasuustaa een, shirkii shirweynihii ugu horreeyay ee baarlamaanka etoobiya oo muranka laga lagaga doodayay Een, calanka etoobiya wax ma laga be- ma la bedelaa mise waa la daayaa sidii horreysay markii ay tal b r d f ta markay talada la wadaageen Een, rag soomaali oo meesha ka qayb galay mid ka mid ah oo baarlamaanka xilligaas ku jiray ayaa laba qowmiyadood baa lahayd calanka waxa laga ha la bedelo ay soomaaliduna ha la bedeli lahaayeen tigreeguna waxa laga bedelu lahaa ummadaha kalena waxay u arkayeenba calankoo la bedelay in etoobiya oo la bedelay tahay Een, nin soomaaliya waxa uu yidhi een, doodiisii uu sal uga dhigay calankii xayle salaasa iyo mingiste ha kula sii joogo waxay iiga dhigan tahay ninkii aabbaha dilay ha ku dul joogo haddaan usoo noqdo su-aashaada een, dhab ahaan waxaa la sheegayaa een, sida aan warar xog ogaala ku helayno in auna marnaba ilaa maantadaa la joogo auna ku qancin een, madaxweynaha hadda talada haya cabdi maxamuud cumar inuuna sinaba ugu qar- qancin isbeddelkan etoobiya ka socda Een, waxay yidhaahdeen waxaanu sii daynay een, eh, boqol iyo konton qof oo si toos ah loo sii daayay boqol iyo sideed iyo toban ka mid ah marka ay warbixinta wadeen waxay sheegeen inay u dhiganto taasi boqolkiiba sagaal iyo siddeetan dadka jeelka ku xiraysnaa halka ay ku sheegeen labadii kale inay uxiraysan yihiin kufsi iyo dil waa dadka kolley een, gobolka arrintiisa la socday way ogsoon yihiin dadka jeelka ku xiraysanay intuu la eg yahay een, iyo waxa ay yihiin qodobkani maba yimaadeen sidaa imika ilo xog ogaala oo barbaarta ah aan ka helnay in warqad professional ah oo toos ah inuu ra-iisul wasaare abbay usoo qoray ninka oo uu ku yidhi tallaabooyinka qaad tallaabooyinkaas ilaa waxaa ku jira inuu isagu talada wareejiyo oo u wareejiyo madaxweyne ku-xigeenka oo hadda imika gabadhan sucaad axmed ay booska ay taagan tahay in xilka lagu wareejiyo qodob kamida ayaa waxay ahayd dadka jeelasha ku jira idelkood la sii daayo jeelkana la xidh albaabada loo laabo waayahay e e, dayib e, waad maqlaysaa cabdalla e, waxyaabaha uu leeyahay e, waa lama huraan in la sameeyo haddii loo baahan yahay in e, isbeddelka etoobiya ka dhaqanka galay uu soo gaaro e, gobolka soomaalida waxyaabaha uu ka dhawaajiyey waxaa ka mid a in e, e, ugu horreynba e, la beddelaba maamulka ka jira meesha e, adigu arrintaas sideed u aragtaa aniga waxaan aaminsanahay dayib ahaan fikirka in hadda xukuumaddii jirta meeshaba gebigeedaba laga wada saara fikirkaas waan ku kala duwannahay sababta oo ay tahay waxay tahay maamulka oromada iyo maamulada kaleeta ee kelilka dowladda soomaalida dowladda etoobiya ka jira maamul weli hadda madaxdiisa xilka laga qaaday oo sababihii soo dhacay looga qaaday ma jirta waxaanu aaminsanahay ra-iisul wasaaraha laftiisa xisbiga e b r d f uu ka soo baxay waxaad og tahay etoobiya ee la taliya dagaalkay ka dhex dhacay toddobaatan kun oo ciidan in dad inka badan baa ku dhimatay intaasoo hanti baa ku burburtay ayada lafteeda xal iyo solution laga gaaray waxaan aaminsanahay haddii madaxda dowlad deegaanka ay xal ka keenaan dhibaatadii shacabka ay ka tabanayeen dowlad deegaanka haddii xal ka keenaan oo raalligarayn ka bixiyaan waxaanu aaminsanahay dad soomaali baanu nahay inaan gacmaha isqabsan karno oo dabeesha etoobiya meeshii u socoto aanu aadi karna laakiin gebi ahaanba dowladda deegaanka oo dhan ba hal la bedelo ee madaxweyne in xilka laga qaada dee raggii shalay toola asaga wax la saxiixday shacabka hadday madaxweyne cabdi maxamuud cumar mar labaad usoo doortaanna ayaga ayaa go-aanka iska leh inay ka diidaan oy dhahaan war intii horaaba nagu file leh cabdiwna dhaafna shacabka dowlad deegaanka ayaa iska leh arrinan aniga ninka walaalka iyo cabdalla aan xalka gaari karna iyo dadka doodana haya ma aha laakiin waxaa muhiime dhibaatadii taagneeda oromada iyo soomaalida ka dhexaysa maanta aan weli ma istaagin allaana maantadaasaan kula hadlaya gobolka maxaan ku dhahaa mooyaale dad waxaa barakacay boqolaal kun ka badan oo keer oo ay laynaysa oo dhibaatada ay ku socoto oo xabad lagu wada lafteeda arrintaas ayada lafteeda ah in macnaha maxaan ku dhaha dowladda federaalka ay farageliso ooy ka hadasha oo dowladda maamulka laftiisa uu ka hadla ayay ahayd marka lafteeda dhibaatooyinka lafteeda weli waxaan aaminsan waxyaalo badan oo heshiis laga gaarin baa jira hadday dhul tahay hadday deegaan siyaasadeed tahayba sistamka guud oo e d r d f weli wuu dhisan yahay marka dhibaatada etoobiya ka dhacdayna waxaan aaminsanay inaanu qayb ay ka ahayd maamulka oo aanu weli toolana faray aanay ka fodneen haddii maamuladii oo dhan hala bedelo la yidhaahdana haddee cabdi kuwaasu ku gowracay oo meesha halkaas maraan ayuu waxaad aaminsantahay halka ugu sarraysa ha laga soo bilaabo waayahay waayahay xirsi cabdulqaadir haddii aan kuu soo laabto dabcan isbeddel baa hadda socda oo etoobiya guud ahaan ka socda soomaalida etoobiyana waxaa la sheegaa in amaba lagu dhaliilaa in ay ka faa'iidaysan waayeen isbeddelkii horraantii sagaashamaadkii ka dhacay dalka etoobiya e hadda sideey soomaalida uga faa'iidaysan kartaa isbeddelkan ka socda waddanka etoobiya walaal waa su-aal muhiima ay dadku inta badan isweydiinayaan ay leeyihiin nineteen ninety one kii wixii dhacay iyo sidii looga faa'iidaysan kari waayey teedii tulla eg baa maantana taagan walaalkay hadda dayib wuxuu ku leeyahay shacabka ayaa go-aanka iska leh haddii madaxweynaha ay leeyihiin wanadhaaf iyo ismaamulka isbedel ay ku samayn hayaan annaga ma aha inta iyada meesha ku jirta waa runtii annaga waxba ma bedeleyna laakiin shacab bay ahayd inay wax bedelaan shacabka nool dayibow waa ayo dhihi kara war cabdi oo naga war dhaqaaq meesha meesha baabuur layska tuurayo xarigna laysu surayo shacabka nool ee dhihi kara war cabdi oo na dhaaf waa kii taasi waa iga su-aal su-aashaas uu isweydiinayo ma ka jawaabaysaa ah shacabka nool weli odayaasha dhaqankii ayaa joogo shacabka soomaalida etoobiya ayaa nool madaxweynaha fursad wuxuu haystaa laakiin wuxuu kala jeedaa wuxuu kala jeedaa awood ay ku soo hor istaagaan oo ay ciday doonaan ku doortaan ma leeyihiin kukay aan kukay aan dhamaysto madaxweynaha fursadda weli uu haysta waxay tahay haddii asaga la dhaliilo oo maamulkiisa toddobadii sano ama tobankii sanoo lasoo dhaafay dhaliilo loo soo jeediyey oo dil iyo macnaha maxaan ku rahdaa awood maroorsi loo soo jeediyey fursad maanta wuxuu haystaa shacabka intuu isugu waca waxgaradkiisa uu kaga talageliya xukunka uu dhaha war maxaanu samaynaa ma ku qanacsantihiin inaanu anigu xilka Way.
idiin sii haya Way.
mase cid kale aad u keensanaysa intuu dhuu xilka oo Waa dadka mahadsantahay.
shacabkeeda uu fursad siiya madaxdii iyo dhaqanka intuu u waca mar labaad shir weynu shirweyne guud dowlad deegaanka uu leeyahay la qabta xukunkana lagu celiya dadka shacabka iyo odayaasha gacantooda waad mahadsantahay waad mahadsantahay waa yahay xirsi xirsi cabdulqaadir walaal waxa weeye leeyahay macnaha shacabka go-aankiis kale waa taas ayada eh taasna weli inaan cabaarin baanu aaminsanahay midda kale hay-adihii baarlamaanka iyo maxkamadihii iyo waxaad moodaa lasti three five years ugu dambeey laftooda inay foolumeen waaya dayab ii kaadi Ayaga laftooda day- inay dayab soo day- dayab ii kaadi marka bal inuu jawaabtaada ku qancay haye eh, eh, eh, xirsi ugaasiyada ugaasiyada iyo salaadiinta uu sheegaya ninkii ka hor yimaadaba waa kan bedelaya isagu ugaaska reerka u magacaabaye ma ugaasku isagu magacaabay buu wax weydiinayaa ma kuwaasaa salaadiinta aad sheegaysa ee uu kala tashanayo danta iyo masiirka deegaanka taasi taasaan ka leeya ta kale haddii aan haddii aan Waxa mawduucii weeye- usoo laabanno iyo su-aashii aan hadaayay ku weydiiyey oo ahayd eh, sidey soomaalidu uga faa'iidaysan kartaa isbeddelkan adigu dabcan eh, nin hore mas-uul uga soo noqday baa tahay eh, etoobiya oo baarlamaanka etoobiya kasoo mid ahaa nin soomaali ah baa tahay oo deegaankaas ku abtirsada Eh, gobolkaasi sidee baad jeclaan lahayd inuu noqdo walaal een, run ahaantii een, isbedel waxaa keena tiim macnaha isbedel doona oo oo oo dhibaatooyinkii meesha ka dhacay ka madax banaan haddii la rabo gobolkaas in isbedel laga sameeyo aqoon-yahankii deegaanka odayaashii dhaqanka ee dhabta ahaa ee real genuine een, odayaashii ahaa adhisaabay ku sugan yihiin waxa weeye aqoon-yahankii adhisaabuu ku sugan yahay siyaasiyiintii hore ee deegaanka ee nadiifta ahaa ee ka hor yimid cabdi ee, uu ka soo eriyey ee, deegaanka ee ee, baxsidka ku ah adhisaabay joogaan war dadkii mahuraankii iyo aqoon-yahankii deegaanka uu lahaa shir ha loo qabto si free ah ha u wada hadlaan ee, masiirka dadku iyagu ha go-aansadaan ee, ma aha wax uu cabdi maalinna uu dhankaa ujeediyo maalinna uu dhankaa ujeediyo waxaan rabaa inaad wax noo noo taabato mid iyo laba iyo saddex sidey soomaalida etoobiya uga faa'iidaysan kartaa isbeddelka hadda jira waxay uga faa'iidaysan karaan in shacabkaasi si xor ah aragtidooda u cabiraan number one oo oo xor laga dhigo cabsida iyo cagajuglaynta iyo xarigga laga daayo number one number two dadku inay aayahooga ka tashadaan number three waa in dadka aqoon-yahanka ee deegaanka u dhashay waa lays yaqaanaa iyo ee dalka ka soo wada cararay dib ugu noqdaan ee aayahooga ka tashadaan dadka soomaalidu cidda ay rabaan ay ku qanacsan yihiin ee ee ee maanta ay leeyihiin wuu ina wadi karaa in in midida daabkeeda loo dhiibo shacabkaana masiirkooga ay ka waayahay taliyaan waad mahadsan maaha tahay dadka gabagabadii baan maraynaa doorteen cabdalla alfaatix eh, dabcan adigu aad baad ula socotaa xaaladdan gobolkana waad ku sugan tahay Eh, sidee bay soomaalida etoobiya uga faa'iidaysan karaan isbeddelkan ka jira guud ahaan dalka etoobiya huban waa sida aada sheegtay oo waxaa een, soomaalidu waxay een, ka rataashay oy ku fashilantay inay la jaan qaaddo isbedelkii bilowgii sagaashameeyadii dalka etoobiya ka dhacay guud ahaanna musiibada soomaalida ugu weyne haysatay waxa weeyaan ma nukhbadeeda siyaasiga ah dabaqadan oo een, siyaasadda iyo arrimaheeda faraha kula jirta waxaa hadda loo baahan yahay een, in ay ummadda soomaaliyeed guud ahaan horta ogolaadaan Ah, inta raacsanna wayba raacsan yihiin inta kale dhammaan in la ogolaado isbeddelka socda ee oo aan ku joogsan doonin etoobiya oo keliya xuduudeeda oo la filayo inuu degmadaba saameeyo in ay la jaan qaadaan inay horta aaminaan ahmiyaddaa u leeyahay isbeddelkaasi Een, ta labaadna in inay ummadda soomaaliyeed iskugu yimaadaan conference shirweyne in loo qabto ummadda soomaaliyeed hadda waxaa la ii sheegayaa een, dhaqdhaqaaqyada ugu badan ee ka jira hadday adminka adisaba isku tega dhammaantooda way diidan yihiin inaa shirweyne loogu qabto ummadda soomaaliyeed arrimaha degmada de- de- deegaanka lagaga tir- la- lagaga tashado dadka oo dhan cabsi bay qabaan waxa ay qaarkood iminka ay shardi ay ka dhigeen in haddii kulan ummadda soomaaliyeed ee deegaanka ku noole hadday yeelanayso in lagu qabto councilka diridhaba ama adisaba lagu qabto waxaa taas keenaya waxa weeyaan ummadani waxay og yihiin waxa meesha ka jira inay soomaalidu kulan ballaaran loo qabto oo ay aqoon-yahankeeda iyo siyaasigeeda iyo madax dhaqameedkeeda iyo dhalintan hadda iminka hormuudka ka ah dhaqdhaqaaqyada ka jira gobolka dhammaantood ay s- ka- kasoo wada qayb galaan ina la wada fadhiisto eh, kursiga wadahadalka oo lagu tashado habka aan u maaraynayno mustaqbalkeena waa mahadsantaha ee dayib ugu dambeyntii e, e, adigu sideed u aragtaa in fursaddan looga faa'iidaysan karo ee dhinaca isbeddelka ah ee ka socota etoobiya walaal aad baan usoo dhaweyna horta cabdalla hadalku hadda soo jeeday waxaan u malaynaa hore baan u sheegay in madaxweynaha fursad u siiya dadka shacabka ah ee dowlad deegaanka in shirweyne loo qabto shirweynahaas markii loo qabtana eedii horoo jirtay iyo dhaliiladii horoo jirtayna si ay meesha ugu baxda dadka shacabka soo dowlad deegaankana fursad loo siiya ayahooda mustaqbalka ee mid deegaan iyo midka federaalkaba lahaashadooda si ay u muujiyaan in fursad loo siiyo access u helaan arrintaas waa soo dhaweynaa waana lagama maarmaan arrintaas markii la sameeyana wixii halkaas ka soo baxa ayaa xal u noqon doona dhibaatadii horetana looga gudbi doonaa iyo odayaashii ururada bulshada fursad loo siiyo sidii mustaqbalka dalkooda ay ugu tashtaan etoobiyadu kasta meeshuu guuraysana loo guuro waad mahadsan Arrinta- tahay arrintaas waa arrin lagama maarmaan ah marka fikradda aan qabo waa taas ayada walaal aad aad baad u mahadsan tahay e, dhammaantiin waad mahadsan tihiin wakhtigabaa aad noo soo ciriiriyey e, barnaamijkeennu intan ka sii dheeraado waan jeclaan lahayn laakiin e, wakhtigabaa aad noo soo e, riixaya E, dhammaantiin waan idiin mahad celinayaa e, barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaa igala qaybgelayey xirsi cabdulqaadir oo isagu ku sugan dalkan maraykanka horena xildhibaan uga soo noqday baarlamanka dalka etoobiya cabdalla alfaatix oo ah aqoon-yahan wax ka qora aadna ugu dhuundaloola arrimaha geeska afrika oo isaguna jabuuti ku sugan iyo weliba dayib qanyare ibraahin oo isaguna hore u soo noqday xogayaha guud ee ururka amaba jaaliyadda dowlad deegaanka soomaalida etoobiya ee dalka britain dhammaantiin waan idiin mahadnaqayaa dhegaystayaal idinkuna aad baad u mahadsan tihiin tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
dhegaystayaal intaasi waxaynu ku dhaafaynaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aad kala socontay laanta af soomaaliga ee v o a markana waxaynu jaleecinaa dhinacii heesaha
Ashar xalaalood ilaab barbaarsho. Barrinima u dheerto Ilaahay, Ilaahay raaliya weeye. Hadda bashar xalaalood ilaab barbaarsho. Barrinima u dheerto Ilaahay, Ilaahay raaliya weeye.
heestaasi baarliin codka cabdiqaadir cumar macalin jubba idaacaddeenni habeennimo ayay gebagabo u ahayd waxaa idinla socodsiinaya axmed cali sheekh iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan intaan mar kale dib u kulmi doonno waa dhammaan v o a oo xagga farsamadana uu naga kaalmaynayay jemi faria nabadgelyo